barbaartiya iska duubintay ilii bushiisinhaytay ilii bushiisinhaytay kabereeskitood arrankayno babadoohay waayan bogey bandiiradayno bele
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle ramadaan mubaarak dhugunsidayaal meel walba u sirroogtaanka ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsan ee baydhabo xukumayba markaas tartanka iyaa tartamadii horena ku guduunya mayba tartan siin doone xaafado magaalada baydhabo oo afar xaafadood markaas iyo ku koobanta magaalada baydhabo maadaama tuman xaafadood iyo ku koobanta ay biin unan shal saarni xaafado badan iyo baska tartanka ku degeen oo laha kuwada bari laha kuwada badi tartankana ku hereen haddaba baa markaas tartanka isu marahaya dhiboogii in damboyki maadaama saacadininin ku barida barnaamijka uu kuunah ku hormarnay taa sababtee meeba ataa uu kayniuna afar kooxood tartan sii doonaa haddana uu kuyo bilaabo doonaan lamada xaafadood shal ee isha e iyo weliba horseed b horseed b iyo isha e mayba markaas raje inayo habandhigi doonaan tartan xiisi leh oo markaas tusaale nagdi doona xaafado heri ee tartankana ku qiibgaadi doonaan tartanka horseed iyo weliba ish markiisu dhammaada taas oo kale mayba nin higi doonee ise tartan kala isla uu ku nongobda doonna xaafado shal ee daarusalaam b iyo weliba daynuunay e daarusalaam b iyo daynuunay e iyoona diyaar garoobeen tartankan haddan bilaawdi doona isha iyo horseed madiyo dhammaystidan iyo iyoona tartan kala isla gala doonaan haddii ilaahay is eeg barnaamijka tartan aqooneedka weliba taabageli doonaana ama taabageliyaayana raadiyaha warsan iyo weliba garab walaal oo iskaaladaayan taas oo kalena barnaamijka weliba su-aal diyaarintan kuma hadnagaane iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir su-aalo dhex saalkana miban kuma hadnagaane ururka deegaan ee markii magaaji lahagaabi langordow deedo maxamed salaad maxamed deeq abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash abwaan weerow muxudiin xusni jaciilow maxamuud gaabshe iyo bilaal dhammaantiyo barnaamijka uu ku dhiibkoyin waana isla daadihi doonaa maalan cali oo dhinagii isuna fududaynta barnaamijkan ingaabilsan yaan mahadnagaana dhinaga kaamirada barnaamijka oo si muuqaali landuubahayona waybaan ku mahadnagaane maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele xaafado iyo markaas xaadiriya inay qadka teleefonka iyo xaadirkayiyo in kale halow isha e
halow raadiyo warsan halow horseed b halow raadiyo warsan eediyadaan mahadsinyin lamada xaafadoodba mayba rajeeyey in tartanka jawi fayl uusa ka bilaawdo waana haka dhammaada jawi fayl lamada xaafadood ayaa fursad may baan siiyaya inay dareenka keejoyo inta ku dhiibadaan maadaama iyo iyin xaafado nasiib heli inay markaas wareega saddexaad iyo hadiraan anka horeyntii isha ayaa fursad siiye lambadayga dareenka keejo iyo halkoobayaan kureedna markaas xaafada kaliya aan guduba doona halow isha e halow isha e isha ee hadhowaada dareenka kiikinka eedan barnaamijka tartan aqooneedka uuka iyo weliba nasiibkiisan in hadlaan inay wareega saddexaad isan hadeertaan iyo nambarada taageerayaalka kiiking hasiin kuweeri koraan
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd madhownaana tartamyaalka xaafadda isha ee weliba aan mahadnagaana ilaahay subxaana watacaala oo nin suurta geli antuuna kuma nagana tartamyaalka hadeeri wareega saddexaad ee raadiyo warsan marnamaad maybaantan kumaa nagnaqaanaha guddiga tartan aqooneedka ee raadiyo warsan saasoo kale maybaanmaa nagaana walaalnimadaana reer horseed oo uu kaswahja iswajaha doon haddii ilaahay karaar nagada dareenkana kolley isku fayley maadaama uuna guulna rajeyahayna guul darana saasoo kalena hoos baha korta maadaama uuna daybaa daba isku ogamana isku deenana isku waliba daana una hasa iska tartamahayna dhamadiisiidna waasida caadiga maydarhulasta soo jabe meerahayna daba degan oo yar ha ku jeediya latartamayna okumay bu ahaa boqolkiiba guula rajayana meero korna saasoo kale wali bu ahaa lamada ba kolleytii hanibata laakiin ilaahay guula ku rajayaan insha allah dareenkan una isku fayleyey boqolkiiba boqol ilahay may ba kutuwananti oo tartanko tartankan lamadeena kolley amiinada hasocda ilaahay inay kulmii doona meelaha gaabiye tartamyaalka xaafada isha nambarela kula hariiri karo waliba ireeyahan taageero kale ban sheegay sankood walibu ahaa number shan labaatan lama sagaalan toddobaatan ko markan kana waliba nagdayahan shan labaatan lama toddobaatan sagaali ko tan lamaad waliba nagaday furo shan toddobaatan ili sagaalan shan tumisyeed toddobaatan ili sagaalan shan od tumisyeed o furaagno shangi eedyadang maasantiin amiinkan insha allah ramadaan alkariim
ciidyada mahadsan yihiin tartamayaasha xaafadda isha ee dareenka kijo ee iyo markaas ha ka muujiyeen barnaamijka kumahadnagaan may ba rajeeyay in tartan xiisilayo habandhi ka doonan dhinaga kale xaafadda saaxiibayaalka kijo ee horse b iyona lamaday fursad ansiyo dareenka kijo iyo weliba nambarada taageerayaal iyo ha ku weeri doonaan halo horseed
halo radio warsa horseed ha dhawaada dareenka kiking iyo weliba fursadda isan in heleen ini wareega saddexaad isan ha deertaan iyo nambarada taageerayaalkin hasiin ku weeri koraan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده markakua mayban ma magana ilaahay subxaana watacaala oo nin ogolaadin intanku mid nagana tartamyaalka dadka oo idaacadda tartankan gobodaaso may maad nagaana saas oo kale saqaalaha raadi warsan oyo ni no noogiidgeliyen anti una nagana dadka oo tartanoo meergaasay eedayeedan mahadsantin maytinku raali geliyaane barnaamijku xalay horseed iyo daynunay muddo tartanayna dhexmari taas oo kale may raali geliyaane dhammaan muxudiin husninka horeeyey awaaniyaalka meelo fidhiyaan cabdullaahi jaceelow kujar eedan mahadsantin xalay dulqaad badan ay muujirin sinku raali geliyaan walaayun sinku halayni eedayeedanka mahadsantin taas oo kale hadii hadiinu duli galna tartamyaalka lambare laakula hariiriko lambar ka wadnay bu ahaa furaaga sagaal labaatii todobo soddoi ko labaatii todobo aduun kanaagnamay bu ahaa sagaal labaatii todobo soddoi ko labaatii todobo tan lamaadnay bua furaaga todobo tomi sagaal ebel hal siyeti afar hadana maramaad kanaaga todobo tomi sagaal ebel hal siyeti afar edyada maasintiin ramadan karim eedyada amaasan yihiin tartamayaasha xaafadda horse b sida markaas fayle ee barnaamijka taageeranimadiyo iyo weliba hadalka kijo ee qiimiga lahayo onka muujiyeen may ba rajeeyey in lamada xaafadooda iyo guul oo ka shaqeyla doonaan horseed guulaan rajeeyana ishana guulaan rajeeyana haddii ilaahay u seera dhugunsadayaal barnaamijka tartan aqooneed ka bilaabda doona maxamuud xaaji maxamed karash oo waktiganba istuudiyaha xaadir ninkile e iyo mayba dhiibane warqada e iyo b kishal qoran oo lamada xaafadood markaas kishal turjumaayeen su-aalo lamada xaafadood lakashal bilaabo balse ku hormariyey xaafado taageerada usameyda doona isha iyo weliba horseed maadaama abwanweero uu daqiiqado kuweetana deeri doona usi wakiilan ee warqadana maybaan sii firiyey muxudiin xusni bal abwaane warqada tiita fur xaafada ku oran sheeg xaafada ku oran waa tiita horseed b iyada horseed b yaa uu ka taageeran yahay horay ee yaa badan ay tahay horseed maadaama iyo ita xaafad aad sheegtay xaafado magaalada baydhaba xaafada inkuwiin adiina ita abwaankii deegaanadan qiimaha iyo qadarinta ka lahaayay waana inwiinayay mayba rajeeyey in uu waxdaraha muujiyi doontaan taasoo kale isha iyana mayta xaafido inkawiin magaalada baydhabo markii la fiiriyey afartii xaafidood baydhabo inka horeyti isha iyana guulaan rajeeyana mayba uu ka taageeranmada doona abwaan weerow oo dageeyada kuweetana deeri doona balse wargada xusni hadda angobadi waa isha e iyo horseed b warqada haddana mayba lasiintuuraya kow ee lamana mayba waa b e iyo b yaka shal qoran ee mayba waa su-aalo koowaad xaafadda laga bilaabow
weerow b aan gobdi weerow b aan isha b waayahay ah
ada su-aalo mar walba ad leelkay bilaabay anna la aan majroba kulligan sinka weyn wala dhoonin ha ee su-aalowga adinkay bilaawdaasa horseeda taageeran karta haje weero weero inta ku koyona ku sameeyta weero inta ku koyona ishan ada lay kusimaga xaafadda Isha aad leeyahay.
waan weerowba adi leeyahay anti isku koyo on hay macna dibcooyinkan badbaadi ha ani wakiilku ee laakiin maadaama aanu su-aalo dhiiba fadahay adi wakiil oo si ah ilaa isku koyow dhibcooyinkana ammaangeliyaasa ee horseed iyo ishana isku midkiin haaden inti weero ku koyow inti weero ku koyow le macna ha oo waro goon tiriyey jirta use
waayahay xaafado tartamahay mayba insheegaya shuruudo gaaban oo barnaamijka markaas lagu fadow mayba lukocodsiday in anshaxa barnaamijka iyo niila ilaaliyaan maadaama barnaamijkiisu ii barnaamij sallayta hawadiis un ku baahahay waana ii tartanka tartan nag awde lakashalbahow xaafadii lakubadii gebihanba tartanka iyo ku hiraasa haddii su-aal lasiin weydii sadatoorka isan dheegi waytan oo halowta nin ero waytan sadatoorka wasiinku wareejiye xaafadda su-aale iskuule sadatoorka iyo halow leere oo lin weere walkubada ma in weero way ku wareejiye haddii faa'iide ahaan xaafad iyo anhella su-aal haltookiya fursad inlata haltooki lin weere mar lamaad ma inka nagow fursaddaas oo halow ma erow mar walba mayba ku codsaday afhayeenada lamada taleefon haayaan inii taleefonka iyo ku war haayaan oo weerdhinta weriyaha anweerow iyo dhegta anraarayaan waana ku war haayaan walcabashe ee dhinaga su-aalo ama taleefonka isan ka hadalay tan cilad haddii hawajahda mayba markaasa noo kala hariiro kortaana taleefon nambarka ay haberli halsiyeed konton soddon afar siyeeti afar wal cilad dhinaga taleefonka isan ka hadalay tan haddii ka koytugu taleefonkaasi hanoo weero kortaan su-aalo lasiin weydiiyahay haddii isan cabasho ku qabtaanna mayba weero kortaana ustaad abubakar khaliif oo su-aalo hadiyari iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir nambar yeyna eeyi ebrli hal shan labaatan ili siyeetin siyeed konton iyo afar mar lamaad iyo kanaga nambarka macalinka ebrli hal shan labaatan ili siyeetin siyeed konton iyo afar haddii su-aalo lasiin weydiiyahay cabashiisan ku qabtaan nambarkaas iyo weero kortaan oo lasiinku shaafiye walay cabashiisan qabtaan haddii cilad taleefonka isan ka hadalahaytaan kokoytoona siyeed konton soddon afar siyeeti afar haweere oo mayba ninka sheego kortaana ini isan cilad inaga taleefonka isan ka hadalay tanka koyti waana la bedelo kora markaasana in sheegataan laakiin mar haddii su-aal laku weydii cilad taleefonka kakoyti makoo aqbala doogna intii su-aalo lakiin weydin haddii cilad taleefonka ada ka hadalaayta kakoy ku hor intii su-aalo lakiin weydin hanin sheeg se fursad keensiin inaad taleefonka bedelata insha allah barnaamijka bilaabdo doogna dhextaal kureed ina siyaariyey barnaamijka idaacadda warsan ee barnaamijka kudhugun sidaytan muujid f m siyed siyed dhibisin laba megahertis s w ga life streamka oo adduunka meelbo isu roogtaan si toosan kudhugunsida kortaan barti isan roogtaan taasoo kale dhugunsadayaal idaacadda warsan mayba kula dareer kortaana barnaamijka tartan aqooneedka barta facebooka oo raadiyaha warsan una kalana beejka warsan raadiyo oo su-aalo iyo qoraal eh iyo weliba barnaamijka oo maqal eh isin kula dareer kortaan andiyaal garoobo mar kale barnaamijka tartan aqooneedka warsan bulshoodia israatey bilaan imigil barbartiya iska duubintay ilii bushiisan haytay ilii bushiisan haytay kabarigsato barbartiya iska duubintay ilii bushiisan haytay ilii bushiisan haytay kabarigsato arankayno babadoo haay wayan bogey bandiiradayno belegle baahidiya loo batay iyo bilaayadii arankayno babadoo haay wayan bogey
بسم الله الرحمن الرحيم مركل حميم فيلا دغستيال سؤالوغا بلابانا س بلنتهايتي waliba su-aalo ka bilaaba doona abwaantarash dhinishay oo ah horseed b hallow horseed hallo radio warsan hallow isha waayahay isha hawada kuma gon bal wali codsadaanaha isha intii la hageli horseer khadka kasii jara saaxiibadan ishii hageli doona dhextaalka ayaa kasii nasadaan insha allah
buujohirmey beed cusubaa bilaawadey buugsoo hirmey beed cusubaa bilaawadey kukuu bilaawa hataa liis bilaawey berkaa ay ku baney Koko bilawa hatta lis bilawe bilka ay kubane idaacadda idaacadda warse magaalada baydhabo ee khaaray dhegeysidaha haytan barnaamijkan weliba watarta aqooneedka hallow isha e
halo radio warsan hallow horseed b halo radio warsan horseed b dhega fura su-aalii tartanka uu ka ooti koowad ee iyo lasiingadaha furi doona su-aalaha dareertana weliba waa su-aali koowaad oo diini e welibaan dhiyaase sida tan sheeg magaaga suuradalanka saw suuradu kanabay sheeg magaaga suuradda lankasaw suuratu bani israa'iil marlamaada kanage sheeg magaaga suuradda lankasaw suuratu bani israa'iil mar saddexaada kanage horseed b sheega magaaga suuradda lankasaw suuratu bani israa'iil jawaabtasiin ku rajayaana insha allah
bartayaa jiree buuga tartanka garkaa ku dal baratanaa jiree aynu ku badinay hoy ayo haa umal baraki bajeeladaanku beeg mal fadaayo haa umal baraki bajeeladaanku
hallow horseed b halo radio warsan jawaabta bilaw noo ee tartamayaasha xaafadda horteed b saalas jawaabteedun isku dayna may banaydaase suuratul israa mise subxaan kanag mar kale marlama sualas jawaabteedun isku dayna may banaydaase suuratu israa mise subxaan sax iyo qalad guddiga
waa yahay su-aalii koowaad tartanka owka oo laga bilaabo tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwa toosaxe lama dhibcood horseed
waa tahay ama haatoy horseed ibid ee baa horlay jirta maxaada doonto maxaada doonto ho ada oo oo ku dhum abwaani ama kooy islanku umay koolan kooy halimiyo ku kooyan ishi wala hasmiyel dhakaani ya ishi wala hasmiyel dhakaani afar afar lamu waleero ya shaha ay hadiibay mideerna afar afar labo mideerna meel dhoof kooy ala ala alaabta zan hadiibay aan laga meel dhoof ma kooy Ay, dhibcooyinka. dhibcooyinka dhulkay dheerada kee dhibcooyinka meelka dhibcooyinka lama dhibcood horseeda maasha allah dhibcda koowaad way baan dhiibay lan isan gorotaan waana ma gorotaan I- injineerka ee mobeele mobeele magaajo kulle isin eedan ka saarsan ana hanin kolay kase ya mobile italka ma aytalka marka kii koowaad waxa balaada aytalka balaada italka meelo kala qiimishi markaad qiyaas aytalka labaatan shan dollar la gaday kaas oo dhan male isku dhaafka intaa ka bilaab a two iyo A- iyo intaa gaajiyada ya todoba ii waayahay way boohaa way ballaaree nuur owlio injineer nuur owlio way baa ka helaasanaa ertugte talamaad way baa siinka dhiibay ariititay oo hamiin horaad weerow ii qashqashi aan owalan dhiifalo dhatiin suurmi isbaareen dhinkali ariitay mideeri way dhatumay suurmi weerow ariitay makasaasana dhiblaana ka dhali waa goos baan waan giyasado hadda ka hor way iska garanaya mita ano aritu anjeelado kaaan falow aritu waaba kaan anjeelo ka caabinay telefada dhiblaanga dhalay usaseerahay dhiblaanga ku dhalay
hadda kor anjeerada shaakida anjeerada haa di anjeerada anu iska garanay aye ma gari anjeerada unaga ernay anjeer anu weere ajiro aritu waaba kaan weerow aritu anjeeri ka caman ka aaman haa haye hoobkwa hoobku waanon isku moodaneen marago maraka dadka aritu waaysaangna hoobku waan isku moodan anjeerada ka aamana maragaya mise moosu
langaan ka dareer way baydho ku dawa way ka ayawad Waayahay.
maskulestrol farxiyo may baan la reey maxamed cabdira maxamed axmed cabdiraxmaan qoomaal meela ka doonada haa bilaabtay baas male
hallow isha e
halo radio warsan isha ee dhega fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhinaca kalena weliba nagadaase su-aali lamaad oo diini ah welibaan dhiyaase sida tan sheeg magaaga saxaabigii usaari cumar bin khadaab radia allaahu canhu mayba xaq aha anti isushumi madaga saxaabigun qof kasta oo muslum ee ani bilaabe waan su-aala kanaga marlamaad walibaan dhiyaasa sitan waana diiniyu sheeg magaaga saxaabigii usa-ari cumar binu khadaab radia allaahu canhu mayba xaq aha ini shumi madaga saxaabigun qof kasta oo muslum ee ani bilaabe waan mar saddexaada kanaga isha ee su-aali lamaad oo diini aw dhini kalena su-aali lamaad oo tartanku walin dhiyaasa sitan sheeg magaaga saxaabigii usa-ari cumar binu khadaab mayba xaq aha anti usushumi madaga saxaabigun qof kasta oo muslum eh ani bilaabe waan jawaabtasiin ku rajaan insha allah
bartay haajare buuga tartanka garkaa ku dhan bartan haajare
hallow isha ee
هلو راديو ورثة jawaabta
الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم سلم الجواب قال الجواب فيه ولي بإيرانها عبد الله بن حذافة kanag markale
عبد الله بن حذافة sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen waybuwaa to sax ee lama dhibcood isha lama dhibcood isha uma waa ku tuuga uma waa ku tuuga ya ma mikdare uma waa ku ma tuuga idda roogteeda ya idoo roogte ma istaciya kinki dhiyo wallahi la istaciya kadaada ciidanka sea ama kadaadniyo kase kase Lama laakiin dhibco- masheegowma ya.
masheegowma waayo lamadan dhibcood lamadu dhibcood dhebaada lamadan dhibcood maadaama walaa balaaw ayan sali inku baradi marweb ani iska hadliya is hadda shaqaysada reer ish hadda shaqaysada haan ani iska hadliya lambaban dhiibow iticiya han dhiibi han kalen wari korsay Mm.
ma galnya inta teegasidata
mana isan dhan microfan fado hanuun maqayli kornowda hay markaan kaa maradana ee tarbiyariga jeceloo jugsay muishi ada dareerti ha wal dhiyahaito anna kaay dhiyahaitanaan anu haysanaayo kaa maradana godoomahayd madun kalenta ka siigay haye ama Eh.
su-aali lankun saxaw isley galado galado ama weeroo ley maya maya maya maya kaamarada lee ku hadalaayo waayahay eh, ma weelow hallo ay markala dhiinaya kaamarada hallo horseed هلو راديو ورثة horseed iga fura su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhini kala nagadaasa su-aali koowaad oo aqoon guud ee walibaan dhiyaase satan sheeg qofkii ha hindisi teleefoonka marlamaada kanage horseed b dhiga fura sheeg magaaga qofkii ha hindisi teleefoon mar saddexaad sheeg qofkii ha hindisi teleefoonka jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartay haajare buuga tartanka garkaa ku dhan bartan haajare aylaku badinay hor aylaku badinay hor buuga tartanka garkaa ku dhan oo horseed هلو راديو ورثة jawaabta
بالله الحمد لله سؤالي لي ويدي ترتمياها الشا حافظ هرسات وليدا كنت جواب مغاية نادي إلهي أرى لنكاس مغاشي وليدا ليري ألكساندر جراهام بيل kanag markale ألكساندر جراهام بيل sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali saddexaad tartanka waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa to sax ee lama dhibcood horseed
stuudiya lahaa kabeeri ah dhawaay horta abwaane stuudia wayba kabirey Kala soo abwaanki dhoweey.
xamiidun mamaganaay abwaan jaakore oodan usakati tule arti tulatarri Mhm.
abwaan jaakol ha ka dhawaada abwaan jaakol ha dhawaaw maadaama ada maqanayti waybadaa hoosna wayba daadihiyaayey hadi wayba ha ki dhawaayana lamaadan dhibcood iyo ha ki dhawaaye Ha, miljeyde.
Eh, horseed ini adaa mi- dadka dhiibta ama ada injeyta ama lankana dhiibta ha ki dhawaaye kii marta dhawe waagay een, marta dhowkaaw seeda leha
haye waibashikidhibey busakasi tulatari sulatehi iyo toosikidhibi tan kale waibashikidhibey big of taylor iyo faysal xuseen saa'id ugaaska carabta okay
hallow isha e
halo radio warsan isha e aan diyaar garooba su-aali lamaad oo aqoon guud ee welibaan dhiyaase si tahay sheeg qofkii inka horreey oo ogaada habdhiska wareegga dhiigga marlamaada kanage waa aqoon guud oo tilamaad ah sheeg magaaga qofkii inka horreey oo ogaada habdhiska wareegga dhiigga isha mar saddexaada kanage sheeg magaaga qofkii inka horreey oo ogaada habdhiska wareegga dhiigga jawaabta siinku rajayaana insha allah
bartama jire boga tartanka darka kugal bartama jire
low isha b isha e
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سؤال الجواب دين السوداني ولا بلغ ها وليام هارفي kanak
وليام هارفي saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha ee waan hayti su-aal aqoon guud ah jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen waybua to sax an hayna hallow horseed b halo radio warsan jawaabta
billah yaala jawaabtiyo insha allah waliba nagadaate ibnu nafiis kanak ibnu nafiis saxiyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha ee gorda waayan wayba haddise ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha xaafadda horseed b horseed b jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa to sax e hal dhibcood oo faa'iidee
waa yahay horseed hal dhibo halka dhibood kan meel iiga aqbay iidan weynta kufta iidan weynta weerow Dadka weerow oo lagu hatale qufo.
kooy xalay horta warsin sheego aan xalay dhan weerow abon weerow marta dhawaay oo uga hadlana abwaankii weynaya kooy usu marta dhoway lama dhibcooda ka marta dhoway haye haddama dun ugana marta dhow ka kinka nageen hanwa haa ka marta dhoway maya marta dhow ku sadamin gaasya biir yaala baas marta aa gaasya biir yaala baas oo kala baas ma horta tiida dheyno tiida leyno tiida marta Hala dhow dhibac.
kiga marta Tabta
dhow yar- waa yahay haldhibcood way baa ka gaalasana aru arlaadi taylor haldhibcood ney hallow horseed
halo radio warsan horseed in diyaar garooba su-aal waliba hasinka dareerta taariikh ee oo tikooda walibaan dhiyaase sitan ay dhammari heshiiskii oslo ay dhammari heshiiskii oslo mar saddexaad ay dhammari heshiiskii ama heliiskii oslo jawaabta siinku rajeen insha allah
bartama jire boga tartanka darka kugal bartama jire
horseed abwaan tarash haloo horseed halo radio warsan jawaabta weerow aamus بسم الله un oo ee tartamayaasha xaafadda horseed b su-aala jawaabtii mayba nagdaase heshiiskii oslo mayba dhexmaray israa'iil iyo falastiin kanak
heshiiskii oslo mayba dhexmaray israa'iil iyo falastiin saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa to sax e lama dhibcood horseed
halow horseed ma tuurawaas xalaya marta lakii marta dhaway weerow oo ka wadaay marta mahaydi horseed ee ahayd laakiin taasi ah ha maya marta shorshay xalay lehay marta dhow iyahalay lehay Ah, yes oo ka abwaanka la marta dhaway hoola muqowal la marta dhawo aadi aad waayahay lama dhabood waybaa sinjeeyey halka koowaad waybaa sindhigay doctor abukor sheeh ibrahim doctor hashim bukaanbile meela ku weydiisay daawada kin qoray hooba ad daawada iskin qora insha allah ka bogsadaas daawo fayla kin qore ma meel oo haddii ilaahay karoon daawo inayn baahnayn daawo kale ma kin qoro hataba kin sheegay doctoorkan kugun waaye okay tan kale aywa tan kale aywa mahad garaashka oo meeladan dhow garaashka garaashaanka weyn meela ku weydiisadaa lamaad dhibcooda horseed kul hallo isha
halo radio su-aalila mahad oo taarikheen diyaar garooba isha ee walibaan dhiyaase sadatan ay dhamari heliiskii kam dayfid ay dhamari heliiskii kam dayfid mar saddexaad isha dhiga fura ay dhamari heliiskii kam dayfid jawaabta sinku rajeen insha allah
baratanaa jire buuga tartanka ridaala
hallo isha
halo radio warsan jawaabta bismillah alxamdulilah dola diyaasiya dimkudemrida nagadaasa israa'iil iyo masar kanag
israa'iil iyo masar musajir sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiyey tartamayaasha xaafadda isha jawaabta su-aalaas iyo ku biyan isha ee may buwaato saxe lama dhibcood yees buu isha ku leeyahay lama dhibcood isha anta dhekey yaga ateerahan dhiibi usi hanu iyaal isha aha bajaajus hakor ishi ijey dhaweeyaha ree ishi ijey usi biri jaray ateerahan dhiibi lamadan dhibcood waana meleeraas uleyska ahee horseed uleyska ahee yaa isha nootiiraya akha awaanjaan kormay kaalaate lan og garyaqaana og maxkamad fadhiyo kaalaate suusa fadhigaysa yaa koleeraysa abwaan tarash suusa fadhigaysa suubsadahay macnaha meyle weero iyo mir saarahay kii daruuriyada iswadayn ha garan idin ها ملك عاصم بحر بايلوت فرنجي باي فرنجي باي اجبيه لكن هي تيرو يا إشا
hallo horseed halo radio warsan horseed su-aali koowaad oo juqraafiya aan diyaar garooba walibaan dhiyaase satan inta iska hire kanaalka banama waa juqraafi marlamaada kanage inta iska hire kanaalka banama mar saddexaada kanage sheeg meeluus iska hirow kanaalka banama jawaabta siin kula jeen insha allah
baratayoo hoo wal barti bajeeridaala
hallow horseed halo radio warsan jawaabta yaala jawaabtiya ee horteed waliba kugabaad naga hena atlantic ocean iyo pacific ocean kanag markel atlantic ocean iyo pacific ocean sax iyo qalad guddiga waayahay su-aala juqraafiga hayti ee la weydiyey tartamayaasha xaafadda horseed bi jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaato sax ee lama dhibcood horseed waayahay horseed dad gurana say dheelo ku dhamaan
saydheelo ay ka dhumaysaa dheelo intileeb waa ada- ada- ada saydheelo ada waaba korkaas baa jarta hamoodi halinta fajis oo su'aal isin gafiyaasana ma dhaa may ninka misaalay tahay dhibco waayahay lama dhibcooda way baan dhiibay lan isan kasaasan waana biryaanba hawada kamadanahay way baan dhahay xuseen kerow oo ka maga dheer awaad lama dhibcoodba usu siin dhiimay ammaan yoona sugay aman fayla kadoonada horseed gorodaa sanga amale lankaasi maga masiin mayka eh anina weer oo aankan dabgalay xuseen keero inku- eh, siinku dhiibi arte mise siinku dhiibi masiin dhiibi daadiliyood dooga usuga kiin sheegoy ha way baa kagya garaartay idigu haye arlaadu ma eh weerow seesh weerow sheeni inta ma inta mayga kasaw meelun way baa kaka i kuka kaka i kukaaw kukaa way baa kagya garaartay idigu inta kaka way kaka
kakaaw kursi kakaligi uliboosta mea Ah, kuka i kaka kaw kukaa hallow isha e
halo radio warsan ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo juqraafi ee walibaan dhiyaase satan sheeg meelus iska hirow kanaalka suways sheeg meelus iska hirow kanaalka suways mar saddexaad isha ee dhiga fura sheeg meelus iska hirow kanaalka suways jawaabta siin ku rajeen insha allah
baratanaa jire buuga tartanka deegmal fadaayo hoo wal barti bajeeridaala
hallow isha e
ogaado hortan jawaabta
waa la jawaabtay waliba nagrata mediterranean sea and red sea mediterranean sea and red sea kanag markee leh
mediterranean sea and red sea saxyo qalad guddiga waayahay su-aala juqraafiga hayti ee lagu weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha biyihii jawaabta su-aalaasi ugu biyeen waybu waa sax
warka dare noognaa galnyaa kula dhergaan wallahi galnyaa dhatiyo hada microfonkan dhawaatay walla hawada ma walla hawada ma og wala dhiifadaa walan xawaalad walan xawaalad fadhiya wal dhiibo kan degdega galnyaa dhatiyo dhan dhidid Iyo noose.
lama dhibcood isha isha lama dhibad yaa jaakole
tara shulanka baa laa fadhiya ana bikogna ogaane iska qaladahay oo ku yaa dhamanaanida ama yaa dhati oo ka jarta ma og dhati oo ka jaraa lama dhibood isha may badhikahi bondada abshirka wallahi iya wareegaay hoosin ku qaadani sirkin wallahi lama dhibood meela dhigi horta marka la wala dhiibayso haanu ana iska hadliya lahay dhatan banaanka muddo ku dawahaas way sheegaayeen go aan adeega ii dhibdhibaay lamadan dhibood may badhikay bondada abshirka inowhas aw gulbowsay i dadkuan ogaha kiyo dhinigaas buulanuuri i meelo ambaxa dabhaa kiyo amadi murogowsa maya kiyo maya kiyo ulaaska derbu iyo derbo adag maynin dhaso su-aalo ku jawaabno
hallo dhamaystay ma ma dhamaysane anah iyo roor husni dhamaystay melere
hallo horseed hallo raadiyo wardan horseed su-aalii koowaad oo kemistry an diyaar garooba welibaan dhiyaase sitan haddii yo falgalan walbir-e iyo oksijiin may habaxe marlamaada kanage kemistriyu haddii yo falgalan walbir-e iyo oksijiin may habaxe mar saddexaada kanage horseed bii dhega fura haddii yo falgalan walbir-e iyo oksijiin may habaxe jawaabtasin kura jeana insha allah hallo horseed b
hallo raadiyo wardan jawaabta jeclas jawaabtiya haddii ilaahay er waliba kuku jawaab nagaane waliba nagadaase metal oxygen ama bir oxygen midab kanag
metal oxygen ama bir oxygen midab sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii koowaad oo kemistry ah waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed biyihii jawaabta su-aalaasi ugu biyeen waybu waa horseed jawaabta muddo kanag
jeclas jawaabtiya insha allah waliba nagadaase metal oxide ama bir oxygen midab sax iyo qalad guddiga su-aalaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed maybu waa too sax ee lama dhibcood horseed ama dhibood horseed lamaa dhibqa wayba uu ka marto dho in fadhiya marti martugina in roogdeen marto dhawaa idili lamaadu ham xalim weeroo marto dhawaay roogana jaakolay marto dhaway cubeyd lamaadu dhibcota aninka marto dhaway dhib dhimaada dhibcota cobeedkaa weyd saas ma
Ay, digo, digo.
danke baas Ayuu dhiibay.
inta la noogno iskaay kaane
horseed askalelanka taas ku dhiib hataa oofa uu dhiib horseed allah horta haa horseed Ah, horta way baa siinka dhibay haddib horta way baa siinka kayha mchk isbid legordow d m o gmo tankalahew lama qof oo siinka dhiibe busakati tulatari tulatari i bay of taylor aabbaha dharka okay waana mahadsantihin waa ka hallo isha e
hallo raadiyo wardan isha ee aan diyaar garooba su-aali lamaad oo kemistry ee welibaan dhiyaase sidatan haddii metal oxide iyo falgalle ama la falgalle biyo may habaxe haddii metal oxide iyo la falgalle biyo may habaxe mar saddexaada kanaga isha ee dhiga fura su-aali lamaad oo kemistry ow haddii metal oxide iyo la falgalle biyo may habaxe jawaabta siin kura jeana insha allah hallo isha
hallo raadiyo wardan jawaabta bismillah su-aalo jawaabtiya waliba nagrata hydroxide
kanak
hydroxide
si kale an dhig ee, hydrox- hydroxide-ka ma ay kanag jawaabta jawaabta kanag Eh, xambaan oo ka kooban eh, oxy- oxygen ox- eh, oxygen oo ka kooban hydro- eh, oxygen, hydro- hydro- hydro- hydroxide ion. Hydroxide ion. Oxygen ka kooban hydroxide oo ion.
jawaabta kanag waana shal hadla
Oxygen oo ka kooban hydroxide ion.
mar kale fursad ka siiya jawaabta kanag
Eh, waa la jawaabtay waliba waa hydroxide yaraan hydroxide walbaan lijeeme isku dhis isku dhisyaal oo ka kooban hydroxide ion
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta iyo waa isha e su-aalaha jawaabtiya ku biyeen way buwaato sax aan hayna hallow warseet halo radio warta jawaabta bismillaah su-aal isjawaabti ee mayba ku jawaab nagaane metal hydroxide macno bil sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha ee gordu waayan wayba haddise ku faa'iidaysiiyeen hortaa la su-aala xaafadda horseed horseed b jawaabta su-aalahaas iyo ku biyeen way buwaato sax e hal dhibcood oo faa'iide
waa yahay horseed hal dhibcood tii hodhi culus waato oo ku culus tii kaleba ku culus wayba sinki dhiibay dhibcadan meeli aan hortaba sinki dhiibi jiray kasaartan oon dhaka jiray wayba waxaa carwo arlaadi taylor maamulaha carwo arlaadi calanuur xaaji xasan iyo galuustalow yariisow wayba la ree yuusuf maclin maamulahaas qofaa sinki dhiibay waay ne ha galuuse galuuse sagsaag wala kulli ragase oo oo yuusuf yaro lehre yuusuf yaro toddoba jaro toddoba sini jaro hoobas hal hal sana kadar sharqaanka wiigba tole aqsata buundi galuus maytu sukor hadda ii sagsaagi maytu sukor ilaa may langaluusan tolna sagsaagan tan wal kala masuu bi korabo كلية ما هم سوق يقول جلوس جلوس مع طلنا سيادة قايد بقى سيادة بقول قايد جلوس ترى ما ما كبرن درتو دروينا اللي قبلته درتو قول hallow horseed halo radio warta horseed in diyaar garooba su-aali lamaad oo nagdaasa su-aal chemist waa chemistry e waayahay su-aale waa physics ee walibaan dhiyaasa satan sheeg lamada nooc ee humaaga ada oo af soomaali ka sheegaas sheeg lamada nooc ee humaaga ada oo af soomaali ka sheegaas mar saddexaad ka naga horseed b sheeg lamada nooc ee humaaga ada oo af soomaali ka sheegaas jawaabtaas in ku rajayaan insha allah
bartana jire buuga tartanka garkaa kuban bartana beegmal fadaayo hoo wal barti bajeecadaala
hallow horseed halo radio warta
jawaabta
bismillaah allaahuma waafiqna aljawaab una oo ee tartamayaasha xaafadda horteed bi su-aaliinana weydiinay bata ku jawaab nagaane humaag rumeed iyo humaag beeneed
kanag markel
humaag rumeed iyo humaag beeneed
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed waana hayti su-aal fiisigiisa jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen way buwaa to sax e lama dhibcood horseed حسين انا وير حالي هكي شاقي لفجنكاي هو كاري لفجنكاي ما هي وايتا حالي لو كي شاي ويبا كاري وهذا كين قدر وانت معلن كلي كنت ما هي لازم تجر ده هم كل شيء بما markuun ada ada ada diidinta ada ilaahay ma haday meelun jaakora oo iyaalka lugaysi hadeen madaasa hada hada heereen koyti anjago ya miyir yahay marta dhawka xalay ka kaay hada baada injigib dhawaas ana koo tabe aan hiirin lehay
ha heer man lamaad reer boqolaas laatiin aan reer bay dhaway ha ko markuun way buaha ee marta dhawkin dhamaadi saasa ogaada salamaada ood ah lam jeje minta makatalada aslan ma habiyana to afar bilin hatam singai gawa hatam singai wayay lama dalod way basin kidibay ee lamaada dhibood isku duuman way basin jeeyay uu ka farxi oo mal neebsada asa way ba uu kala ideejay la diray abay oro maxamed omal abay oro ah lamaada dhibcood to ee ilaahay rumaadee meele oo xaafida aad deganta meele salaamay war u daw dhig tan kalena aad jeehi raabta nabadey hallo isha
halo radio warsan isha su-aali lamaad oo fiisigiisa aan diyaar garooba walibaan dhiyaase satan mayu muraayad ada oo af soomaali ka qeexaas mayu muraayad ada oo af soomaali ka qeexaasa su-aalatii lamaad oo fiisigis ayu mayu muraayad ada oo af soomaali ka qeexaas jawaabtasin ku rajaan insha allah
برتنا جري بوق ترتلك بركا بجي رجال
hallo isha hallo radio warsan jawaabta
bismillah suaalaas jaankeedin kujinyo ibn raaqaha oo ostube oo istinkana nagas
jawaabta kanag
oo ostube
jawaabta kanag
ee jaankeedin kana wali ibn raaqaha ee oo oo awlew yahanad istinka siyan kamid markaasisa war key oo kiisa ushiisa Eh, jawaabta kanag waana na iskada dartoy jawaabta kanag si fasiix eh, laakiin fahmownan kanag
يلا جوانتي ولا من واقعنا هو هو أود لا أن فيها النقد يكفينك هي أن سميت تصور شيء مليار saxiix qalad guddiga waayahay ee, su-aale lu weydiiyey tartamayaasha xaafadda horse waa isha jawaabto isha iyo biyegmayba waa toosaxe lama dhibcood isha ee isha ee aniiban yaabne oo owaadka in weerne of kolkay lan dheega fadne aankiin la-aankiin lama dhibood ama dhiibo inka damboyd horta mar dhawal dhiibi mar dhawal ma dhiibna waayahay isha lama dhibood may badhakay bardaagi kiyaali ila bay dhow yasin dhakay lama dhibood meelo ku qaada dagaal dagaalkay erafare oo isku haalada dadaalkay lama raabay
waayahay dhextaalku bacdaas ka nagada doobno insha allah hallo horseed
هلو راديو بركة
waayahay idaacadda warsamo wal dareertan khiyaaray su-aalaha dareerta waliba laha horseed hallo horseed هلو راديو بركة horseed dhiga fura su-aali koowaad oo xisaabay haseenka dareerta walibaan dhiyaase satan taranta da-da sadi gabdhood iyo-e sadi kun toddobaatan ilaa masina amran maybasiyad sina ku yarta amaal da-da aamina maybwa barka amaal hadaba sheeg gabar kasta da-diya ada oo magaaga iyo da-da iswaafajiyaas marlamaada kanaga su-aale xisaabo walibaan dhiyaase sadatan taranta da-da sadi gabdhood iyo-e sadi kun toddobaatan iyo lama sina amran maybasiyad sina ku yarta amaal da-da aamina maybwa barka amaal hadaba sheeg gabar kasta da-diya ada oo magaaga iyo da-da isdaba waa is iswaafajiyaas mar saddexaada kanage waliba laha horseed taranta da-da ama sanadka sadi gabdhood yo ee sadi kun toddobaatan iyo laba sana amran maybayasiyad sana ku yarta amaal da-da aamina maybawa barka amaal hataba sheeg gabar kasta sanadsha ada oo magaaga iyo sanadsha iswaafajiyaasa jawaabta sin ku rajeen والبركي بجيل دالكم بيوم الفضايو هو البركي بجيل دالكم
hallow horseed
هلو راديو ورطة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب un oo eh fartamiyaasha xaafadda horteedii su-aaliinka dambayta un xaggan lahayni oo su-aal hisaab ahaytii oonan laweydinay baan ku jawaabanay hoob ilaahay yara amaal daadiyonayb waa lixdii afar jaro caamino daadiyonayb waa todoba iyo lama jaro amrana daadiyonayb waa kontaydu jaro kanag
amaal daadiyonayb waa lixdii afar jaro caamino daadiya todoba iyo lama jaro amrana daadiyonayb waa kontaydu jaro sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseedii jawaabta su-aalaas iyo ku biyan waybuwaa to sax aan hayna hallow isha
هلو هذه ورطة jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أرسميال أعطيك ولا ولا جوابتي دول في الدنيا ولبنا غلاتها آمنا
waktiga siin kudhiceeda mays waktiga siin kudhiceeda maysantin isha jawaabta guddiga iyo ku sugaana eh, xusene
waa tahay xusniyo waa su-aalii tumi i saddexaad isla markaasna dhikanta su-aali kowaad oo xisaab ah nasiiban waldhadeen oo ka inay weydiye tartamayaalka xaafadda horseed iyo ku jawaab waayana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalaasho isha ee yoona ku faa'iidaysid waayaan su-aala sondhiyaasi sidatan taranta da-da sadi gabdhood iyo mayba eta sadi kun toddobaatan iyo lama sana amran mayba jarta siyad sana eh, amran mayba siyad sana ku yarta amaal da-da aaminana maybwa barka amaal haddaba sheeg gabar kasta da-diya ada oo magaaga iyo da-da iswaafajiyaas su-aala jawaabtiya xusnimo mayba nagadaase amran mayba jarta labaati afar jar amaalna mayba jarta tumi lix sana aaminana mayba jarta siyad sana marnama jawaabta habakanaga maybwa xusniow amran mayba jarta labaati afar amaalna mayba jarta tumi lix sana aaminana mayba jarta siyad sana
waayahay xuseen iyada mahadsanta hallow isha
هلو هذه ورطة ishaan diyaar garooba su-aale inka damboyti tartanka uu ka ee tumiyo afaraad waana su-aal xisaab ow waliba dhiyaasa sadatan dhiirarka balaca iyo jooga qol iyo taranta cabaradio eta kun siyeed boqol i sagaalun mitir qolka balacshay mayba maybwa toddoba mitir kubadinya joogshay dhirarkana maybwatum ikow mitir isuku badinya balacshay hataba raadi dhirarka balacaga iyo jooga marlamaada kanaga su-aalo xisaabut inka damboyti waliba laha isha dhirarka balacaga iyo jooga qol iyo taranta cabradiyo eta kun siyeed boqol i sagaalon mitir qolka balacshay maybwa toddoba mitir isuku badinya joogshay dhirarkana maybwa mayba usutum ikow ku badinya balacshay hataba sheeg dhirarka balcaga iyo jooga markanaga markale kanaga su-aalo ee saddexaad walibaan dhiyaasa sadatan dhirarka balcaga iyo jooga qol iyo taranta cabaradiyo eta kun siyeed boqol iyo sagaalo mitir qolka balacashay mayba toddoba mitir ku badinya joogshay dherarkana mayba tum iyo kow mitir ku badinya balacashay hataba raadi dherarka balacaga iyo jooga jawaabtaas in ku rajaan insha allah bartay haajire buuga tartanka berkaa ku dal barata loo jire
waayahay su-aalo madokanaga isha ee, su-aalo xisaabahayti oti inka damboyti isha iskulahayti waliba waa dherarka balacaga iyo jooga qol iyo taranta cabaradii ata toban kun sideed boqol iyo sagaalo mitir meela samar kale kanaga dherarka balacaga iyo jooga qolka iyo taranta cabaradii ata toban kun sideed boqol iyo sagaalo mitir qolka balacshayna meybwa todo- meyba isu todoba ku badinya joogshay dherarkana meyba isu toban iyo kow mitir ku badinya balacshay haddaba sheeg ama raadi dherarka balcaga iyo jooga marlamaada kanaga dherarka balcaga iyo jooga qoolka meyba taranta cabiradio eta toban kun sideed boqol iyo sagaalo mitir qolka balacshay meyba todoba mitir ku badinya joogshay dherarkana meyba toban iyo kow mitir ku badinya balacshay hataba sheeg ama raadi dherarka balcaga iyo jooga mar saddexaada kanaga isha tinka damboytiyo dherarka balcaga iyo jooga qol iyo taranta cabaradii eto toban kun sideed boqol iyo sagaalo mitir qolka balacshay meyba todoba mitir ku badinya joogshay dherarkana meyba tum iyo kow ku badinya balacshay haddaba raadi dherarka balcaga iyo jooga jawaabtasin ku rajaan insha allah
barata loo jire buuga tartanka berkaa ku dal beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaa la hallow isha
هلو راديو ورقة jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا الجواب أرسلناك عن فضل إيشا سؤال الجواب فيه أديو الدين وربا نغلاق جواب كشفيك بيرك تدعبوا لي صدوم يسر بدا عزين وربا نغلاقين شنبوه سمتكير يسر
kanak joogan waliba naga saddex boqol iyo soddon mitir shan boqol iyo sideed mitir sideed boqol afar iyo sideed mitir meesha la eegin marka shal sheeg kanag waan
koo dhiirarku saddex boqol iyo soddon dhiirarku aha saddex boqol iyo soddon mitir dhiirarku mhm
shan boqol iyo sideed mitir waliba waan banacagu mhm
joogan waliba naga sideed boqol afar iyo sideed mitir saxiix qalad guddiga waayahay su-aalii indamboyti tartanka ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b waa isha e jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayd buwaato sax aan hayna hallow horseed Hello, Radio Warta.
jawaabta
Su'aalaas jawaabtay mayba nagadaate. Hirarka maybwa sidii boqol iyo lix iyo afartan. Ee balacana maybwa shan boqol iyo lixdan. Joogina maybwa todoba boqol iyo.
kanag
Ee su'aalaas jawaabtay hoobun markalka nag mayba nagadaate. Hirarka maybwa saddex boqol iyo afartan. Balaca maybwa ee shan boqol iyo lix iyo todobaatan. Ee joogina maybwa todoba boqol iyo sideed.
saxiix qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha gordo waayan wayba haddise ku faa'iideysiya su-aaladan hortaale tartamayaasha xaafadda horseed jawaabta su-aalaha horseed iyo ku biyan way buwaato sax aan hayna xuseen hee jawaabta waa tahay waa su-aal inka dambeyti tartanka uu ka dhex maray xaafadda horseed iyo xaafadda isha oo haytay su-aal xisaab ah la weydiiyey nasiibna aan wal dhadaa ini la weydiiyey tartamayaalka xaafadda isha ah iyo kufa- ku jawaab waana si ka faa'iidaysi loon hordhikay walaalaasha horseed b iyoona ku faa'iidaysada waana su-aala sondhiyaasiisa dadka dherarka ballacaga iyo jooga qolyameyba taranta cabirshay useeya kun siyeed bo toban kun siyeed boqol iyo sagaalo mitir qolka balacshay meybwa todoba mitir iyo isku badinya jooga dherarshay mayna tumi i kow mitir ku badinya balacashay haddaba has- haddaba raadi ama hasaar dherarka balaca iyo jooga su-aalo jawaabtay may banaadasa xusniow balacaga mayb waa soddon iyo saddex mitir dherarkana mayb waa cafwankan way jawaabta mayb waa dherarka maybua soddon iyo saddex mitir balacgana maybua labaatan iyo laba mitir joogana maybua tuma iyo shan mitir mar lamaadkana way jawaabta dherarka maybua soddon iyo saddex mitir balacgana waa labaatan iyo laba mitir joogana waa tuma iyo shan mitir waayahay xuseen iyada mahadsanta tartankii lamada xaafadood isha iyo horseeda meelaha ka dhammaaday guddiga si deg deg walin ku cusaan inta natiijada ka dhawaaqaan kubacda lamadii xaafadood kale iyo gudagalaan oo ilaahay raala ka nagada waayahay akhyaaray daqiiqada ku bacda tartankii lamada xaafadood kale iyo gudagala doona maxamed deeq waliba ku cusday natiijada lamada xaafadood ee uu ka su-usaha ka dhammaaday
waayahay bismillaahi raxmaan raxiim mayba hadeerne xiliga natiijada laga dhawaaqay uu ka xaafadood tartamayaan mayba shalhaayana isha a iyo horseed b sida sharciga barnaamijka ay xaafadood may xaqin leeta in la warsado todoba su-aalood isha ee ka bilaaway mayba la warsaday todoba su-aalood mayba ku jawaabeyna afar kumad e sida kumad ana ku noogeen walka faa'iidaysi ana ma helana saas dartee meel qoyana siyad dhibcood horseedka hiijiyoy horseed b mayba la warsadeeyeena saas amal todoba su-aalood mayba ku jawaabeyna likumad e hala ku noogeen lama su-aalo isha ee habaal martayna ku faa'iidaysadeen iyoona mayba la qoyana tumi afar dhibcood dhibco guud isha e mayba lakoytay siyeed dhibcood horseed b mayba lakoytay tumi afar dhibcood
waa tahay maxamed deeq eedan mahadsanta waa tartankii natiijadii uu ka yoolasho kuwan tartamyaalka xaafadda isha e iyo horseed b oo guulo oo ka karatay xaafadda horseed b tartanka qeybtiskooda meelaaninka gabagabowey dhegeystayaal aan sii gudagalnoy qeybta lamaad tartanka ooyo ka ballansan yahob ilaahi raali kanagada xaafido daarusalaam iyo daynuunay insha allah dhextaal kadib tartankaas la socda